بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين إن شاء الله تبارك وتعالى درسها الكبائر ayaynu waxaynu qaadanaynaa kabiirada alsaabica waalarbacuun waxaynu maraynaa afartan iyo toddobo oo odhanaysa imaamu dahabi ciwaanka uga dhigay addacnu fil ansaab in qofka nasabkiisa la dacniyo dacnigu waa inaad qofkii durtid oo wax ka sheegtid oo nasabkiisii aad wax ka sheegtid oo aad waxa weeye ku durtid wax aan wanaagsanayn wuxuu yidhi imaamu dahabi raximahu llah waqad saxa anna daalika kufrun waxaa sugnaatay oo saxiixa inuu lagu tilmaamay oo nebigu ku tilmaamay arrintaa gaalnimo ay kufru camali ma aha kufru ictiqaadi ikhwaanii fillaah kufriga waa in la fahmaa alkufru kufraan kufrigu waa laba nooc kufru camali camal uu qofku sameeyo oo camalkii gaalada ah oo camalkaasi uu gaalnimo keenayo oo camalkii gaalada weeye ee ma aha mukhrij can almilla waa min akbari alkabaa'ir iyo kufru ictiqaadi kufrulmunaafiqiin hadduu qofru qofku ictiqaadka uu gashado qalbiga uu gaalnimo qarsado dee qofkaa markaas waa mukhrija can ilmilla walciyaadu billaah marka kufrigaana waa kufru camali wa qaala nabiyu sala allahu calayhi wasalam nebigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam xadiidka saxiixa awalna inoo soo hormaray oo imaamu muslim iyo ay weriyeen ithnataani humaa binnaasi kufrun laba arrimood oo waxa weeye ay dadku sameeyaan waa gaalnimo ay kufru camali weeye addacnu fil ansaab midda koowaad waxa weeye in qofka nasabkiisa wax laga sheego wanniyaaxatu cala almeyit in loo qayliyo niyaaxada oo meydka loo baroorto awal bayna inoo soo hormartay middaa dambe waataynu soo sharaxnay oo kabiiradii ka horraysay bay ahayd haddaba markaa addacnu fil ansaab wax bannaan ma aha inaad qofka nasabkiisa wax ka sheegtid matalan qofkii wuxuu ku yidhi qabiilkaasaan ahay reer hebel baan ahay ma tihid inaad taraahid lama oggolo oo aad u diidid inaad taraahid reer hebel waa dad liita waa dad noocaasa qabiil fiican maahana lama oggola inaad qofku aabbihii uu sheeganayay aad taraahid kuma dhalinna lama oggola oo qofkii hadduu ku yidhi inay hebel hebel baa matalan hadduu ku yidhi aabbahaasa ay dhalay oo ku abtirsanayo inaad adigii u diidid oo taraahid kuma dhalinna lama oggola inaad taraahid qofkii wacal baa tahayna lama oggola waxaasoo dhan baa soo gelaya waana arrin xaaraama oo aan la oggolayn ilaahayna aayad qur-aana waxa uu ku yidhi isagoo ka hadlaya arrintaa waaladiina yu'duuna almu'miniina waalmu'minaati bigayri ma iktasabuu faqad ixtamaluu buhtaanan wa ihman mubiina kuwa waxa weeye dadka mu'miniintaa gabdhaha mu'minaadka iyo nimanka mu'minaadkaa kuwa dhibaya haddee iidaagu qofkii haddii aad nasabkiisii wax ka sheegti waad dhibtay oo dhibaataad ku samaysay lama oggola marka arrimahaas oo dhan waa min alkabaa'ir xadiidkaas ayaa ku tusaya oo imaamu dahabi baabka uu u keenay sidoo kale haytami raximahullah alfaqiihu alhaytami kitaabkiisa azawaajir ayuu ku keenay isagana oo wuxuu ku tiriyey inay tahay min alkabaa'ir wuxuuna yidhi waa sariix oo xadiidka ayay sariix ku tahay inay arrintaasi min alkabaa'ir ay tahay haddaba ikhwaanii fillaah soomaalideenna aad baynu ugu badannahay in waxa weeye qofka nasabkiisa wax laga sheego oo la caayo ama waxa weeye maaragtay laysku dhacniyo arrintaa aad iyo aad ha looga digtoonaado waa min alkabaa'ir weeye kabiirada ku xigtaa oo ah althaamina waalarbacuun waxa weeye albagyu waa xadgudubka waa inaad qof islaama ku xadgudubtid oo dulmi ku samaysid oo aad bakyi la timaadid bakyigu waa qofka xadka gudba oo xuduudda dhaafa qaala allahu tacaala ilaahay waxa uu yidhi inama asabiilu cala aladiina yadlimuuna annaasa wayabquuna fi alardi bigayri alxaqi ulaa'ika lahum cadaabun aliim aayaddan ilaahay wuxuu inoogu caddeeyey inama asabiilu markay culammadu fasirayaan sidaa sheekh naasir sacdi raximahullah uu ku fasiray waxa uu yidhi inama asabiilu ay inamaa yatawajahu alxujjatu bilcuquuba kuwa xaq u yeeshay in la ciqaabo oo wixii ay galabsadeen dhibaatadii ay sameeyeen lagu ciqaabo waa kuwa bakyiga samaynaya oo dadka dulminaya oo dhibaatada la imaanaya kuwaas ayay waajib tahay oo bannaan tahay in ciqaab lagu sameeyo oo markaa dee dadkii xukumka hayay ama dadkii markaa waxa weeye maaragtay awooddala ay ciqaabaan oo waxa weeye ama xabsiyaan ama waxa weeye dhibaato kale wixii markaas ay u gartaan oo diinta islaamka iyagoo waafajinaya ay ku sameeyaan waa kuwa marka dadka dulminaya xoolahooda dulminaya dhiiggooda dulminaya cirdigooda dulminaya kuwaas ayaa loo jeedaa bakyiga marka kuwa dadkiina dulminaya wayabquuna raadinaya markaa oo ku xadgudbaya fil ardi bigayri alxaqi dadkii ayay dulminayaan oo dulmi ku samaynayaan xaqdarra markaa aayaddu marka waxay kutusaysaa qofka bakyiga samaynaya in uu ku dhacayo min alkabaa'ir waayo kabaa'irta waciid haddii ay ku soo aroorto waa min alkabaa'ir wa qaala anabiyu sala allahu calayh wasalam nebigu wuxuu yidhi ina allaha awxaa ilaya an tawaadacuu ilaahay wuxuu ii waxyooday inaad tawaaducdaan oo tawaaduc la sameeyo tawaaducu waxa weeye waa tarkul kibir inuu qofku kibirka ka tago oo waxa weeye uunan isla weynaanin oo waxa weeye maaragtay uunan kor isku qaadqaadin xataa laa yabqiya axadun calaa axad ilaa uunan qofna qof ku xadgudbin oo dulmi ku samaynin oo waxa weeye uunan ku gardarraysan walaa yafkhara axadun calaa axad qofna uunan qof u faamin oo anaa kaa fiican ama kaa nasab fiican uunan odhanin oo aan faan meeshaa imaanin waayo sababtu waxa weeye maxaad isugu faamaysaan kullukum min aadam wa aadam khuliqa min turaab innagoo dhan aadam baynu ka nimid calayhi salaam nebiyullaahi aadamna waxaa laga abuuray ciid baa laga abuuray sidaa daraaddeed ma bannaana inaad waxa weeye qof u fahamtid ama aad qof waxa weeye iska weynaysid xadiidkuna waa xadiid saxiixa imaamu muslim ayaa warinaya wuxuu ina tusayaa marka xadiidkaasi inay waajib tahay in la tawaaduco oo aan la isla weynaanin oo aan dadka la dulmiyin xataa laa yabqiya axadun axad qofna qof yuu ku gardarraysanin qofna yuuna qof dulmi ku samaynin qofna yuuna qof iskala weynaanin wuxuu yidhi imaamu dahabi raximahu allah wa fii bacdi alaathaar ay bacda aqwaali asaxaaba iyo waxa weeye salafu saalix waxaa ka sugnaatay xadiid ma aha waxa weeye waa athar wuxuu yidhi waxaa ka sugnaatay low baqaa jabalun calaa jabal lajacalahu allahu albaaqiya minhumaa dekkan haddii uu buuri buur gardarraysato ku xadgudubto oo dulmi ku samayso ilaahay wuxuu burburin lahaa tii gardarrada la timid waa athar laga warinayo cabdullaahi bni cabbaas ayaa laga warinayaa mawquufan sidaa eeimaamuulbukhaari iyo ku warinayaan mawquuf laakiin isagoo marfuucoo nebiga loo tiiriyey ayaa laga wariyey can abi hurayra waana daciif oo waxa weeye ma aha xadiid sida saxiixa waa mawquuf waa ahar cabdullaahi ibnu cabbaas iyo kayrkii ka sugan sida uu ku caddeeyey asheikh alcallaama sheikhu albani raximahu llah muxadisu alcasri fi silsilati axaadiid adaciifa sida uu ku caddaynayo boqol iyo waxa weeye kun iyo sagaal boqol afartan iyo sideed raqamka waxaa marka halkaa inooga caddaatay inayna bannaanayn inuu qofna qof gardarraysto oo dulmi ku sameeyo wa qaala nabiyu sala allahu calayh wasalam nebigu xadiid kale wuxuu ku yidhi maa min denbin ajdar an yucajila allahu lisaaxibihi alcuquubata fi ddunyaa maca maa yaddakhiruhu lahu fi alaakhira min albagyi wa qadiicati araxim xadiidkaa nebigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wassalaam ma jiro dembi uga mudan in la soo dedejiyo ilaahay ku soo dedejiyo ciqaabtiisa qofkii sameeyey ciqaab lagu soo dedejiyo adduunyada iyadoo weliba aakhirana loo kaydinayo dembigiisii oo ciqaab uu la kulmi doono dunuubta oo dhan kuwa ugu mudan waxa weeye oo ugu soo hordegdega waxa weeye albaqyu inaad xadgudub qofkii gardarro aad waxa weeye ku xadgudubtid iyo qadiicati raxim iyo inaad raximka goysid labadaasba waa dulmi aad iyo aad u khatara cuquubadeeduna ay soo degdegto waana xadiis saxiixa sida uu ku caddaynayo sheikha albani raximahullah waxa weeye fii sunani tirmidi ayuu waxa weeye ku saxiixinayaa iyo kayrkiiba fii sunani abi daawuud iyo waxa weye kayrkiiba kutub kalena waa ku saxiixinaya haddaba marka ikhwaani fillaah baqyiga waxaa la yidhaahdo iyadoo weliba adduunka lagugu soo dedejinayo ciqaabtii oo aad ciqaab la kulmaysidoo adduunkaba lagugu keenayo ayaa aakhirana waxaa kuu sii dheer inaad dembi inaad la kulmi doontid ciqaab naar iyo waxa weeye maaragtay aad ciqaab la kulmi doontid haddaba marka waxaa la rabaa in la iska ilaaliyo baqyiga oon marnaba loo dhowaanin wax baqyiya waay xadiidka ku xigaa waxa uu yidhi qaala ibnu mascuud cabdullaahi ibni mascuud ayaa waxaa laga warinayaa wuxuu inoo sharaxayaa xadiidkan soo socda inuu qofku baqyigu inuu dulmiga yahay laakiin inuu qofku ama dhar qurux badan qaato ama waxa weeye kaba qurux badan ama dhar qurux badan ama shallaysto inaynan ahayn kibir iyo baqyi wuxuu yidhi cabdullaahi ibnu mascuud qaala maalik nin la odhan jiray maalik alrahaawi oo saxaabi ah oo nin aad u qurux badnaa baa la yidhi ayaa wuxuu yidhi yaa rasuulallah rasuulka ilaahayow qad ucdiitu waa la i siiyey ee ilaahay baa i siiyey min aljamaali quruxda maa taraa waxaad aragtid macnaha nin qurux badan baanaayoo ilaahay baa qurux ii dhaliyey wamaa uxibbu mana jecli anna axadan qof yafuuqunii inuu igaga kor maro bishiraakin waa suunka yarka oo kabaha lagu xidhto ee macnaha waxaan jeclahay inaan dadka ugu dhar qurux badnahay oo ugu kaba qurux badnahay oo waxa weeye lebiskaygu qurux badan yahay anigiina ilaahay qurux buu ii dheliy afa daalika min albaqyi arrintaasi ma baqyibaa buu yidhi marka wuxuu rabaa saxaabigaani inuu ogaado horta bal arrintan xaragadaani inay baqyi tahay iyo in kalebuu rabaa inuu kala ogaado qaala markaasuu nebigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam laysa daalika min albaqyi arrintaasi ma aha baqyi iyo xadgudub iyo dulmi iyo waxa weeye isla weynan walaakina albaqya baqyigu waxa weeye waa sida kibirka oo kale marka axaadiid kaleu nebigu ku fasiray isagoo kibirkana fasiraya arrintan marka baqyiga iyo kibirka iyo isla weynanka waxaasoo dhan isku macne wuxuu yidhi baqyigu waxaa weeye nebiga calayhi salaatu wasalaam tafsiirkiisa badarulxaqi ay maaragtay inaad xaqa diidid badarulxaqi ay almutakabbir inaad iskala weynaatid atakabburu min alxaqi inaad xaqa iskala weynaatid can ilxaqi xaqi aad diidid badaru lxaqi ow qaala wuxuu yidhi safahu lxaqi ay macnaha inaad istikfaaf ku samaysid oo waxa weeye aad wax liita ka dhigtay xaqiyo aadan u hoggaansamin wa kamdu nnaas inaad dadka quursatid oo waxa weeye aad dadka liidid marka dadkana ha liidin xaqana u hoggaansan qurux walboo aad u dhalatay markaa waxa weeye cidi kuu diidi mayso waana xadiis saxiixa hadda ka horna inoo soo hormaray oo waxa weeye xadiisku waa xadiis saxiixa imaamu xaakim iyo kayrkii baa werinaya haddaba wuxuuna barayaa xadiidkaani inaadan qurux haddii ilaahay kuu dheliyey qof walbana ilaahay qurux buu u dheliyey laqad khalaqna alinsaana fii axsani taqwiim buu yidhi ilaahay quruxda marka ilaahay kuu dheliyey haddaad xaragoonaysid haddaad dhar qurux badan xidhanaysid haddaad waxa weeye labisanaysid bixuduudi sharci waxa weeye wax adoon sharciga xadgudbaynin dee markaa cidi kuuma diidana laakiin waxaa lagaa rabaa laba arrimood inaad la timaadid inaad xaqa u hoggaansatid oo aadan xaqa diidin markii xaqa lagu hor dhigo oo aad xaqa u hoggaansatid laba waxaa lagaa rabaa inaad dadka bilow aadmigaa oo ilaahay abuurtay inaad nabadgelisid inaadan tanqiisin oo odhan anaa hebel ka fiican anaa waxa weeye reer hebel ka fiican annagaa ka qabiil fiican waxaasoo dhan lama oggola waayo dadka ilaahayga subxaana qaadirkaa waa wada addoommo ilaahay abuurtay wax la isdheeryaayna ma jirto inna akramakum cinda allaahi atqaakum wa qaala alimaamu dahabi raximahu llah wuxuu yidhi waqad khasafa allaahu biqaaruuna libaqyihi wa cutuwih qaaruun oo aad og tihiin oo ilaahay kitaabka qur-aanka inooga sheekeeyey waa ninkii ilaahay maalka aad iyo aad u cajiibkaa uu siiyey oo fircoon waxa weeye wasiirkiisa ahaa maalqabeenka ahaa ilaa uu ilaahay ka yidhi maaragtay inuu ilaahay siiyey mafaatiixda keliya oo waxa weeye furayaashiisa keliya uu lagu furo bakhaaradiisa iyo khasnadihiisa ayayna qaadi karin jamaaco dhan oo ay dhib ku ahayd maxaad marka moodaa bakhaaradaa waxa ka buuxa iyo waxa weeye maaragtay haddiiba furayaashii la qaadi kari la'yahay haddaba markaa kibirkiisii iyo isla weynankiisii xoolihii uu helay ayuu wuxuu mooday inuu isagu la yimid innamaa uutiituhu calaa cilmin cindii buu yidhi markii la yidhi war ha kibrin ilaahay ma jecla kuwa kibirka badan ee waxa weeye maaragtay ha kibrin baa la yidhi walaa tansa nasiibaka min addunyaa wa axsin kamaa axsana allahu ilay markii la waaniyey marka ayuu markaa intuu isla weynaaday wuxuu yidhi innamaa uutiituhu calaa cilmin cindii war waxaan anaa shaqaystay buy cilmi baana laygu siiyey ee layskama kaysiinin markaasaa ilaahay dhulka la gooy ilaahay wuxuu yidhi fakhasafnaa bihi wa bidaarihi alard isaga iyo guryihiisiiba dhulkaa lala jaray haddaba marka ikhwaanay fillaah markaad isqaadqaadaysid oo kibirka samaynaysid oo aad dadka u fahmaysid ama waxa weeye markaas awood aad haysatid ha noqoto ama waxa weeye xukun aad gacanta ku haysatid ama waxa noocay doonto ha noqotee aad waxa weeye isla weyn tahay oo aad xaqa diidaysid inaad u hoggaansatid waxaa ilaahay awoodaa adiga iyo wax alla waxaad haysatidba inuu dhulkayda la gooyo inuu ilaahay dhulkayda la gooyo ayuu awoodaa oo ay u fududdahay oo aad iyo aad ayay ilaahay arrintaas ugu fududdahay wa qaala anabiyu sala allahu calayh wasalam nebigu wuxuu yidhi cudibat imra'atun fii hira naag ayaa waxaa loo cadaabay bisababi alhirra hira waa mukulaasha weeye ama mukulaaldhe ama yaanyuur dheh ama bisad dheh waxoo dhan waa waxa weye isku macno weye qoloba luuqada kala duduwan unbaa qoloba mid ku dhahdaa laakiin waxa weeye waa noocaa marka cudibat imra'atun fii hirra naag baa waxaa loo cadaabay oo naar ay u gashay bisababi alhirra sababtii mukulaashaa daraaddeed ayay ku gashay ciqaabtii ay ku samaysay mukulaal ayay waxay ku gashay naarta bal u fiirsaday xadiidkaa marka maxay samaysay sajanathaa way xabsiday oo meel bay ku xidhtay xataa maatat ilaa ay dhimatay ay lijuucin ilaa ay gaajow dhimatay iyo haraad fa dakhalat naa fa dakhalat fiiha annaar naar baa iyadiina la geeyey naagtii oo saasaa naar ay ku gashay nebigu wuxuu yidhi laa hiya adcamathaa cunto ma ayna siinin oo waxa weeye ma ay quudin wa saqataa mana ay waraabin id xabasataa markii ay xabsiday macnaha cuntadiina way ka joojisay intay meel ku xidhay cabbitaanna ma ay siin walaa hiya tarakataa kamana ay tegin oo iskama sii dayn oo xabsigii kama ay sii dayn oo xariggii kama ay furin ta'kulu inay cunto min xashaashi alardi ay macnaha waxyaalaha xasharaadka iyo meelaha inay iska cunto iska daaqdo ma ay sii dayn waayo mukulaasha iyo shimbiraha iyo waxay ku nool yihiin waxyaalahaas waxa weeye qashinka iyo meelaha iyo waxyaalahoodaasay cunaan haddaba marka xornimadii bay ka qaaday iyadoo ka awood badan ayay meel ku xidhatay oo waxa weeye aynan cuntona siinin waraabin ilaa ay dhimatay oo bakhtiday xadiidkuna waa muttafaqun calayh qaala alimaamu annawowi raximahu allah imaamu nawowi wuxuu yidhi wa fi lxadiidi daliilun litaxriimi qatli alhirra waxaa xadiidku deliil u yahay inayna xaaraam tahay oon la dili karin mukulaasha wa taxriimu xabsihaa inaan la xiri karin bikayri dacaamin qofkii doonaya inuu meel ku xirto oo ay meel u joogto waa inuu cunto siiya oo waraabiya ile waxa weeye waa nafleeye wa amaa dukhuulahaa buu yidhi annaar naarta ay naa qoftaa sababtaa qofkaa dumarkaa naarta ku gashay daahirka xadiidku waxa weeye inay ku gashay bisababiha fa daahiru alxadiidi annahaa kaanat muslima xadiidku marka wuxuu ku tusayaa inay naagtaasi muslimad ahayd waayo sababtu waxa weeye dee hadday gaalad ahayd mar walba naar bay geli lahayd marka dembiga kale oo ay naarta ku gashay baaba ka sii weyn laakiin xadiidku wuxuu ku tusayaa gabadhan inay muslimad ahayd eeba ay naartaba ku gashay sababtaa mukulaashaas ay u geysatay dhibaatada ayayba naar ku gashay sidaa daraaddeed marka wuxuu xadiidkaas inoo caddaynayaa inay tahay min alkabaa'ir inaad waxa weeye waxyaalaha xayawaankaa iyo cayayaanka shimbiraha waxyaalaha la mida inaadan ciqaabi karin oo aadan xabsi ku samayn karin oo aadan maaragtay gardarro ku dili karin xaggee baad joogtaa markaa dadkii xaggee joogaan ka warrama marka qofka dadka dulmiga ku dilaya oo dulmiga ku laynaya oo waxa weeye kibirka iyo isla weynanka ku laynaya ummadda islaamkaa haddee kaasi waxa weeye ilaahigii subxaana qaadirkaabaa og meesha uu tegi doono ilaa inuu ka toobad keeno mooye waxa weeye waciid khatara ayaa ku soo arooray dulmiga waana inoo imaan doontaa baababka soo socda inaan dadka islaamkaa la dhibi karin oo adiyatulmu'min qof muslima in la dhibo inay tahay min alkabaa'ir min akbar alkabaa'ir inay tahay marka waadix weeye xadiidka sababtaas ayayna naagtii ku gashay naar marka wuxuu yidhi shiikhu raximahullah imaamu dahabi wa qaala cabdullaahi ibnu cumar ibnu cumar ey cabdullaahi ibnu cumar ayaa yidhi lacana rasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalam nebigu wuxuu nacladay man ittakhada shay-an qofkii ka dhigta wax fiihi ruux shay nafi ku jirto qofkii ka dhigta kharadan ku toog barta kharadku waxa weeye meel inta la dhigo lagu shiish barta markaa muttafaqun calayh xadiidkan cabdullaahi ibni cumar markuu sheegayey wuxuu soo maray baa la yidhi rag dhallinyaro ah oo waxa weeye intay shimbir meel ku xidheen ku toog baranaya markaasuu xadiidkan u sheegay oo yidhi war wax naf ku jirto oo ilaahay uu nafgeliyey haddaad saa ugu toog barataan oo ku shiish barataan nebigu waa nacladay calayhi salaatu wassalaam waayo sababtu waxa weeye qof waxaani waa nafley shimbirba ha noqoto laakiin waa nafley wax nafleeyana in saa loogu cayaaro ma bannaan oo xaaraam weeye oo arrin bannaan maaha haddaba marka haddii aad ku shiish baratid qof islaama maxaad moodaa haddii baan la oggolayn shimbirihii iyo xayawaankii yaryarka ahaa in saa loogu toog barto waa arrin aad iyo aad u khatara markaa in layska ilaaliyana u baahan dadka islaamkaa dhiiggooda maanta la fududaystay cayaar ma aha in la iska ilaaliyaa la rabaa dariiqo kasta u soo mar lama bannaysan karo qof islaama dhiiggi oo ashahaadanaya oo waxa weeye waa macsuumu demmi qofku mar hadduu islaam yahay oo ashahaadanayo mana bannaysan kartid wa qaala abuu mascuud radia allahu canhu wuxuu yidhi waa saxaabi weeye jaliila oo macruufa abuu mascuud baana ma aha ibnu mascuud wuxuu yidhi kuntu adribu waxaan garaacayay buu yidhi ghulaaman lii ay addoon ghulaamka waxaa laga wadaa addoon markaa isaga uu lahaa ayaan garaacayey buu yidhi bisawdi waxaan ku garaacayey suun suun baan ku garaacayey buu yidhi intuu malaha dee khalad sameeyey oo waxa weeye maaragtay uu nink addoonkii baa khalad sameeyey markaasaan suun ku garaacay buu yidhi markaan suunkii ku garaacay fa samictu sawtan waxaan maqlay cod meel fog ka soo yeeraya min khalfi gadaalkayga oo dhahaya iclam ogow abaa mascuud abaa mascuudo waxaad ogaataa oo waxa weye maaragtay ogow arrintaan soo socota wuxuu yidhi falam afham ma ma fahmin buu yidhi sawdkii oo codkii ma fahmin waayo sababtu maxay tahay min alghadab caradii i haysay oo aan caraysnaa ma fahmin buu yidhi sawdkii qofku wuxuu ileeyahay falammaa danaa markuu ii soo dhowaaday minii idaa huwa rasuuluullaahi sala allahu calayh wasalam waaba rasuulki ilaahay oo waxa weeye ii soo dhowaaday fa idaa huwa yaquulu isagoo ileeba weeye inna allaaha ay iclam abaa mascuud inna allaaha ilaahay aqdaru calayka minka calayhi sidaad isaga uga xoog badan tahay si ka daran buu ilaahay kaaga xoog badan yahay ogow oo inta adugu maanta aad isaga ka xoog badan tahay oo aad addoonsanaysid oo aad garaacaysid ilaahayna waa kaa xoog badan yahay waana ku ciqaabi karaa dhibta aad u geysanaysid miskiinkaasna ilaahay waa kaa abaalmarinaya waa arrin khatara weeye fa qultu waxaan idhi buu yidhi laa adribu lii mabluuk mamluukan bacdahu maanta ka bacdi rasuulku ilaahay oo qof dambe oo addoona garaaci mayo wa fii riwaayatin riwaayad kale waxay ahayd fa saqada waxaa iga dhacay buu yidhi bisawdu sawdkii baa iga dhacay ee suunkii jeedalkii aan ku garaacayay baa min yaddii gacantayda ka dhacay min hiibatihi min haybatihi ee macnaha nebiga haybad iyo cabsida ay nebiga saxaabadu aad u qadarin jireen ayaa markaa intaan naxay ayaa waxaa iga dhacay buu yidhi waxa weeye jeedalkii wa fii riwaayatin riwaayad kale waxay ahayd fa qultu waxaan idhi yaa rasuula allah rasuulka ilaahayow huwa xorrun liwajhi illaah saacaddaa laga bilaabo waa xor weeye waan xoreeyey fa qaala markaasuu nebigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wassalaam ammaa innaka low lam tafcal haddaadan saas samayn lahayn buu yidhi lalafaxadka naar ay lamasadka naar ay naar baa ku taaban lahayd oo ku qaadan lahayd oo ku qaban lahayd oo waxa weeye naar baad arrintaa ku geli lahayd rawaahu imaamu muslim ayaa xadiidka warinaya haddaba ikhwaanii fillaah xadiidkaani deliil waadixa wuxuu u yahay qofku addoonkiisa dadkuu mas-uulka ka yahay maanta haddaan addoomma jirin matalan ninka xaaskiisa markii la yidhaahdo ninku aw- awood buu leeyahay oo ninku xaaska isagaa ka mas-uulah sidii jaahiliyadii ay samayn jireen ama odayaasheenii reer baadiyaha ay samayn jireen inuu naagta iska garaaco wax bannaan ma aha waa xaaraam weeye waayo sababta waxa weeye haddaad adigu hadda ka xoog badan tahay dee allihii subxaana qaadirka ahaa ayaa adigana kaa xoog badan kuna ciqaabaya dulmiga aad samaynaysa marka in ilmaha la garaaco ama dadka la garaaco ama waxa weeye cid aad ka xoog badan tahay garaacid lama oggola iyo waxaa la mida kuwa dadka maanta booliska iyo askarta dadka masaakiintaa garaacaya oo dhibaatada u geysanaya oo dulmiga ku garaacaya waxaasoo dhan waa xaaraam lamana oggola qofka muslimkaana waa qof muxtarama in la garaaco dhibaato loo geystana lama oggola min ghayri xaqin xaqdarro in lagu garaaco lama oggola wa qaala annabiyu sala allahu calayhi wasalam nebigu xadiid kale wuxuu ku yidhi inna allaaha ilaahay yucadibu wuu cadaabaya alladiina kuwii yucadibuuna annaasa dadka cadaabaya kuwa dadka cadaabaya fi dunyaa ilaahayna aakhira waa cadaabayaa rawaahu imaamu muslim waxa weye ayaa weriyey min xadiidi hishaam ibni xakiim waxa weeye ibni xisaam nebigu wuxuu leeyahy calayhi salaatu salaam kuwa dadka ku cadaabaya oo dhibaatada ku samaynaya dadka muslimiinta ah adduunka oo ciqaabaya oo mashaakilka ku samaynaya oo garaacaya hadde ilaahay baa aakhiro cadaabaya oo naar ku cadaabaya walciyaadu billaah waa wax aad iyo aad looga naxo oo waxa weeye layska ilaaliyo wa mara rasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalam xadiid kale oo soo socdo sida ku sugan nebigu wuxuu soo maray baa la yidhi biximaarin dameer dameer buu nebigu soo maray waqad rusima ay rasmigu waxa weeye waa calaamadda lagu dhigo oo waxa weeye altacliimu calayhi bilkey in dab lagu sunto weye waa sumadda waxay yidhahdaan soomaalidu masalan xoolaha waa iyada ay suntaan laakiin waxaan xaaraam oo la oggolayn xayawaanka in wejiga calaamad lagaga dhiga dab ah oo la sunto lama oggola waxaa la rabaa lugaha iyo meelaha dambe iyo bawdyaha iyo in laga calaamadiyo laakiin wejigu waa mamnuuc oo nebigu waa nahiyey in wejiga xoolaha laga sunto oo calaamad lagaga dhigo wuu diidey oo waa nahiyey markaasuu dameer soo maray waqad rusim waqad wusima iyada oo waxa weeye la calaamadiyey oo la suntay fii wejhi wejigiisa calaamad lagaga dhigay oo dab lagu suntay fa qaala wuxuu yidhi lacana allaahu ilaahay ha naclado man wasamahu qofkii calaamaddan ku sameeyey oo saa u galay nacladdii ilaahay ha ku dhacdo qaala alimaamu adahabi isnaaduhu saxiix xadiidkuuna waa xadiis saxiixa oo waxa weeye sugan oo imaamu muslim iyo kayrkiiba way warinayaan min xadiidi cabdullaahi ibni cabbaas haddaba marka ikhwaani fillaah qofka muslimkaa waxaa la rabaa inuu iska ilaaliyo waxyaalahaasoo dhan waa beqyi iyo xadgudub oo diinta islaamku waxay xaaraantinimaysay inuu qofku ku xadgudbo lama oggola waana arrin aad iyo aad u khatara in xayawaanka saa loogu cayaaro oo wejiga laga calaamadiyo waa mamnuuc markaa waa in aad iyo aad la ysaga ilaaliyo wa qaala annabiyu sala allahu calayhi wasalam nebigu wuxuu yidhi man qatala nafsan qofkii naf dila naftaasina ay tahay mucaahada mucaahidatan ay mucaahid waxaa la yidhaahdaa qofka aan islaamka ahayn oo dhulka islaamka intuu yimaado masalan nabadgelyo ku soo galay sida maanta fiisaa la siiyey qof gaala waddan islaamuu tegey mucaahid baa la yidhaha ballan buu ku joogaa ama waxa weeye laba dowladood oo derisa ayaa ballan kala qaatay inay isnabadgeliyaan oo ballan kala galeen mucaahid baa la yidhaha qofkaa markaa jooga waddankii islaamka dariiqaduu doonaa ku yaala laakiin cahdigii iyo ballanta ku yimid lama dili karo bikayri xaqihaa qofkii xaqdarre ku dilay ay macnaha hadduu qofku galabsado wax lagu dilo waa gaar laakiin xaqdarre qofkii in lagu dilaan la oggolayn wuxuu yidhi nebigu lam yejid raa'ixata aljanna jannada carafteeda ma helo wa inna riixahaa la yuujadu waxaana laga helaa jannada carafteeda min masiirati khamsami'ati caamin shan boqoloo meel meel loo socdo wuxuu yidhi imaamu dahabi wa haadaa calaa shardi muslim ay waa xadiis saxiixa imaamu xaakim baa weriyey iyo kayruhu wa saxaxahu imaamu alxaakim calaa shardi muslim wa waafaqahu dahabi min xadiidi abi bakrata radia allahu canhu sidoo kale imaamu axmedna waa weriyey wa saxaxahu asheikhu albani raximahu allah fii saxiixi aljaamic asagiir ayuu ku saxiixiyey haddaba xadiidkaani wuxuu inoo caddaynayaa qofka gaalba ha ahaadee haddii uu ballan ku joogo oo waddankii intuu yimid uu ballan ku soo galay ee uunan muxaarib ahayn dagaal kuma soo gelin ballan buu ku soo galay waxa weeye cahdi iyo ballan buu leeyahay in la dilo la iska dilo lama oggola maxaad mooddaa marka ikhwaanii fillaah kii muslimka ahaa maxaad mooddaa haddii kii gaalka ahaayoo ballanta la'aaba la yidhi lama dili karo oo qofkii dila janno geli mayo haddaba waxaad halkaa ka ogaanaysaan waxyaalaha dadka maanta takfiirkaa ay sameeyaan oo waxaa weeye manhajulkhawaarij ka mid a oo dad is waddankii islaamka qofkii marayaba xabad lagu dhufanayo oo masalan aad arkaysaan waddamadii islaamka dhexdoodii ayaa waxa weeye qaraxyo laga samaynayaa sidii waxyaalihii sacuudiga ka dhacayay oo kale meelo kale ka dhacay markaasaa waxaa ku dhimanaya dad islaama waxaa ku dhimanaya kuwa gaala ah dad masaakiina waxaasoo dhan diinta islaamka shaqo kuma leh waxaa la rabaa haddii meesha ay xukuumad ka jirto in loo daayo oo waxa weeye amniga iyo nabadgelyada looga dambeeyo ee aan fawdo la samaynin innaga marka maanta haddaynu soomaali nahay fawdo waxa weeye waxaa inoogu filan intii aynu gacmaheenna ku kasbannay oo aynu aragnay marka waxaa la rabaa qofku inuu ilaahay ka cabsado diintiisana fahmo kuna dhaqmo ee in la raaco ama manhajul khawaarij ama manhaju takfiir lama oggolaa insha allahu tabaaraka wa tacaala dersiga ku xiga ayaynu kaga hadli doonnaa manhajul khawaarij oo waxa weeye iyo waxa weeye usuushooda haddii rabbi idmo intaas hadda ayaan ku joojinayaa wa subxaanaka allahuma bixamdika ashhadu an laa ilaha illa anta astakfiruka wa atuubu ilayk walxamdu lilahi rabbi alcaalamiin qofkii wax su'aala ka qabana waa weydiin karaa in sha allahu tabaaraka wa tacala